habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen arbaca ah bisha nofembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa sagaal iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirbaaniyo bogga v o a somaali dtcom idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida baarlamaanka soomaaliya oo kulan ka yeeshay xaaladda fatahaadaha iyo saamaynta ay yeesheen inta aan joognay guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan ku soo aragnay dad soomaaliyeed oo dhibaatada daadadka iyo aafada ay geysteen aadan qiyaasi karin oo aanan la cabbiri karin waxaan xasuustaa covid nka markuu bilaabanayo dadka ma cabbiri karin waxa la dhahaa covid maxay tahay waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka madasha haweenka
inaan laga dareemin daciifnimo iyo nin magaranaysaa jirjireecaan lagu arag taan waxay keentay inay wiilashii caalamkaan ay ku nool yihiin oo wiilkii gabadhu isku si loola dhaqmayo inuu wiilkii breshar gaara fuulo oo yidhaahdo anugu maxaan kaga duwanahay walaashay wixii uu qaadi waayo oo mararka qaarkood
xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka israa'iil iyo xamaas ayaa loo kala dab qaadayaa arbacada maanta ah si loo sii dheereeyo hakinta dagaalka ee khaza iyadoo saacado uun ay ka harsan yihiin xilliga uu dhammaanayo heshiiska labada dhinac qoysas u dhashay israa'iil ayaa la ogeysiiyey magacyada dadkooda ay soo dayn doonto kooxda xamaas waxayna noqon doonaan kooxdii ugu dambeysay ee xamaas soo dayso haddii aanay dhexdhexaadiyaashu ku guulaysan dheeraynta heshiiska hakinta dagaalka ee labada dhinac kooxda xamaas ayaa soo daabacday liis ka kooban shan iyo toban dumar ah iyo shan iyo toban caruur ah oo falastiin u dhashay oo laga sii dayn doono jeelasha israa'iil ilaa iyo intii hakadka dagaalku uu bilowday waa markii ugu horreysay ee liiska dadka lasoo daynayo ay ku jiraan falastiiniyiin haysta dhalashada israa'iil mas-uul reer falastiin ah ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in inkastoo labada dhinac ay diyaar u yihiin dheeraynta xilliga hakinta dagaalka haddana aanay weli wax heshiis ah la gaarin dhinaca kalena xubno ka tirsan xisbiyada siyaasadda koonfur afrika iyo ururada bulshada rayidka ah ee dalkaasi iyo sidoo kale taageerayaal kale ayaa maanta oo arbaco ah socod ku maray wadooyinka magaalada johannesburg iyagoo dalbanaya xabad joojin joogto ah oo laga sameeyo khaza waxayna xusayaan maalinta caalamiga ah ee midnimada shacabka falastiin xisbiyada siyaasadeed ee iska soo horjeeda oo ay ka mid yihiin xisbiga talada haya ee african national congress a n c iyo xisbiga mucaaradka dhinaca bidixda ah ayaa ka mid ah tiro badan oo mudaharaadayaal ah oo socod ku maray buundada nelson mandela si ay ugu mudaharaadaan duulaanka militari ee israa'iil ay ku qaaday khaza dhowr mudaharaad oo kale ayaa laqorsheeyey laga qorsheeyey koonfur afrika guud ahaan halkaasi oo qaar badin uu ku jiro madaxweyne sareel ramovosa ay isla meel dhigeen siyaasadaha israa'iil ee khaza iyo daanta galbeed iyo tii nidaamkii midabta koorka koonfur afrika guddoomiyaha baarlamaanka kenya ayaa qaadaya tallaabo la xiriirta waxa uu ku tilmaamay waa tallaabo ka dhanah waxa uu ku tilmaamay dharka aan habboonayn ee ay xirtaan mudanayaasha baarlamaanka isagoo xitaa mamnuucay dharka dhaqanka ee afrikaanka ah iyo suudadka safaariga ah ee uu jecel yahay madaxweyne william ruuto moses watangola ayaa u sheegay sharci dejiyaasha inay waajib ku tahay inay u hoggaansamaan xeerarka lebiska ee golaha isagoo ku dhaleeceeyey hababka cusub ee aadka u kordhaya kuwaasi uu ku tilmaamay inay khatar ku yihiin xeerarka laisku raacay ee lebiska baarlamaanka waxa uu sheegay in la mamnuucay suudka loo yaqaano kuwanda oo uu caan ka dhigay madaxweynihii hore ee zambiya kenneth konda oo ah dharka nooca safaariga oo mararka qaarna wata jaakad aan midaba lahayn ruuto ayaa inta badan xirta suudadka rasmiga ah laakiin dharka kuwanda ayaa had iyo jeer waxa uu yahay kuwa uu ugu jecel yahay isaga oo xirnaa bishii hore mar uu dalkaasi booqanayay boqor jaarleska ingiriiska ugu dambeynna maxkamadda sare ee bakistan ayaa arbacada maanta ah laashay xukun ka dhan ah nawaas shariif oo saddex jeer oo hore dalkaasi kasoo noqday ra-iisul wasaare kaasi oo bishii hore kasoo laabtay masaafuris iskiis ah si uu ugu laabto masraxa siyaasadeed ee dalkaasi shariif ayaa hadda damaanad bannaanka ku jooga isagoo racfaan ka qaadanaya dhowr xukun oo musuq maasuuq waxaana uu isku dayayaa inuu magaciisa nadiifiyo ka hor doorashada la qorsheeyey bisha februaayo iyadoo musharaxa ay si weyn isku hayaan cimraan khaanna uu xabsiga ku jiro mas-uul ka tirsan maxkamadda sare ee islaamabad ayaa xaqiijiyey in shariif lagu waayey halkiis isagoo welina racfaan ka qaadanaya xukun labaad oo ku saabsan maalgashi la xiriira shirkadda biraha shariif ayaa toban sano oo xarig ah lagu xukumay labadii kun iyo sideed iyo tobankii kadib markii lagu helay dacwado musuq maasuq oo la xiriiray qoyskiisa oo iibsaday guryo waaweyn oo ku yaala london labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaa xilka laga xayuubiyey lagana mamnuucay siyaasadda inta noloshiisa ka dhiman kadib markii uu ku guuldaraystay inuu shaaciyo qayb ka mid ah dakhligiisa warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana kusoo dhawaada qaybaha kale ee idaacadda halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington aynu ku horeyne ah toddobaadkii tegey tirada dadka ku dhintay daadka soomaaliya ayaa gaaray ilaa boqol qof waxaa weli sii socda qayladhaanta ka soo yeeraysa dowladda soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha gargaarka ee ku aadan xaaladda fatahadaha maanta ayaa baarlamaanka soomaaliya uu fadhi ka yeeshay arrimaha fatahadaha warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo dirtay zaynab abuukar maxamed
kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta diradda lagu saaray xaaladaha ka dhashay daadadka iyo fatahadaha isbarbar socda ee ku dhuftay gudaha soomaaliya iyo saameynta ka dhalatay fatahaadda xubnaha ka hadlay kulanka ayaa ugu baaqay dowladda in ay si deg deg ah ugu gurmato shacabka ay saamaysay fatahaadda ka dhalatay roobabka dayrta ee elino taasoo gebi ahaanba saamaysay gobolada dalka xildhibaan maxamed jaamac mursal oo kulanka baarlamaanka ka hadlay ayaa sheegay in fatahaadda ay gebi ahaanba baabi'isay kaabayaashii dhaqaalaha dalka loona baahan yahay in guud ahaan loo midoobo sidii loo caawin lahaa dadka ay fatahaaddu ku dhufatay
roobabkan iyo fatahaadahan ay dalkeenna u geysteen runtii waxay geysteen dhibaatooyin waaweyn oo isugu jira infrastructure iyo inay nololba qaateen oo ama buundooyin duuniyeen ama guryo iyo dad dhan baa bannaanka jiifa marka waxaan ka codsan lahaa xildhibaanada sharafta leh in maalin ka mida maalmaha oo siyaasaddu halkaan ay iman doonto ay arrinkooda siyaasadda u dhig u reebtaan oo aysan haddeer aysan ku jeesjeesin dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan oo aan ka hadalno oo aan saarno ajandaheenna iyo aragtideenna iyo taladeenna wixii aynu hayno in isugu geyno in shacabkaa soomaaliyeed laga badbaadiyo masiibada ay runtii dhex fadhiyaan gobollada dalku dhibaatadu waxaan u malaynayaa koonfurtay ku badan tahay gobollada hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland bay ku xoog badan tahay dhibaatadu sida hadda aynu xogaal unahay waxaana keenaya daamijkooda webiyada mara daraaddeed webiga shabeelle iyo webiga jubba xildhibaan maxamed axmed berey oo ka mid ahaa xubnaha sida adag ugu hadlay dhibaatada taagan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in iyadoo muddo laga digayay fatahaadda haddana in aysan xukuumadda samaynin diyaar garow iyo qorshe looga gaashaaman karo
mudane guddoomiye ajandahan miisaanka uu leeyahay kuma filna in xildhibaanadu ay degaan doorasho ka warbixiyaan oo ay halkaas ku dhammaato waxay ahayd horta inay timaado qaybtii fulinta oo ay warbixin dhiibaan dhegaystaanna doodda xildhibaanada iyo warbixinta xildhibaanada oo ay minid qaataan loona gudbo waxqabad mar haddaysan dhicin xildhibaanadii waxaan qabaa horta inuu soo baxo qaraar baarlamaani ah oo arrintan miisaanka ay leedahay lagu tilmaamayo si wax loo qabanaayo dhibaatada dhacday waa laba weji mid waa mid soo noqonoqota oo laga dayrinayay ama laga digaayay muddo dheer oo la filaayay inay dhacayso lana rabay xukuumadda inay diyaargarow ka samayso oo ugu yaraan gurmad wixii ay heli karto u diyaariso goobaha la saadaalinaya inay ka soo bilaabanayso ilaa tartiib wixii la awoodo loogu tala galo laakiin sida aan ognahay iyadoo laba bilood ka badan laga digaayey inay soo socdaan fatahaado dhibaato geysan kara meelihii ka soo bilaabanaysa oo hadda matala markaan ka soo qaaday hiiraan oo kale ilaa hadda wax tagay ma jiraan wax musaacadoo la geyna ma jiraan wax la ogaaynahayd biyobaxada ama fatahaadda haddii ahaan la jirtay tobankiiba sanaba mar oo shantii sanaba mar ay soo noqotay hadda waxay maraysaa sanadkiiba inay laba mar soo noqoto
sidoo kale xildhibaan doktor axmed ayaa kulanka ka sheegay in aan la siyaasadaynin musiibada daadadka haatan taagan oo baarlamaanka uu doorkiisa ka qaato sidii loogu gurman lahaa dadka dhibaataysan dal lacag uu leeyahay maanta asaga wax ku gadanaya aan lahayn dal aan contagious plan meel u yaala iyo dakhli asaga uu soo saarto maanta uu ku takrifalaya aan lahayn dal xaaladda uu ku jiro cid sida aan nahay maanta aan ognahay oo fragile state afka qalaad waxa lagu yidhaahdo aynu nahay inaan u hadalno markaan halkan soo istaagno xaxagasho xukuumaddii iyo madaxweynihii iyo siyaasado danag laga dhexleeyahay laga dhexadlo ah xoogaa waxaad moodaa xaaladda iyo waaqaca iyo dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan ee biyaha iyo meelaha artay ku jiro in xoogaa ay dee si kale ay weji kala tusayso waxaa ila quman xukuumadda saddex bilood ka hor ayay barnaamijkan tabarteeda ka hadashay oo diyaargaroowgii hataa telefoonnada waad aragteen hormuud telefoonnada digniin baa ku soo dhacaysa ilaa muddo saddex bilooda macnaha taxadar iyo tabarteennii baa intaasa waaqicii maanta maxaa la qabtay iyo looma diyaargaroobinayo waa ishu kale in la siyaasadeeyo ilama quman aniga axmeda shakhsiyan barnaamijkaas tabarta dowladda iyo dadka waana garanayna in la siyaasadeeyo ilama qumna xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beenabeene wasiirka qorshaynta oo ka mid ahaa wafdi la socday ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqday deegaanada jubbaland ayaa ka warbixiyey xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira deegaanada ay booqdeen iyo sida loogu baahan yahay gurmad wada jir ah qodobka saddexaad guddoomiye xalay waxaan ka soo laabtay kismaayo jubbaland oo aan wafdi uu hogaaminayey ra-iisul wasaare xamse oo aan qayb ka ahaa oo aan saddex maalmood aan soo joognay maalintii aan tagnay ilaa iyo shalay gilinkii hore waxaan qayb ka ahaa safaradii iyo kulamadii aan la yeelanaynay iyo meeshii aan kula kulmaynay oo ah meelihii daadadka waaweynkeed ee ka dhaceen ee dadka soomaaliyeed dhibaatada badan ka soo gaartay jubbaland inta aan joognay guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan ku soo aragnay dad soomaaliyeed oo dhibaatada daadadka iyo aafada ay geysteen aadan qiyaasi karin oo aanan la cabiri karin waxaan xasuustaa covid nka markuu bilaabanayo dadka ma cabiri karin waxa la dhahaa covid maxay tahay laakiin aafada markay bilaabatay oo qof kastaba dal kastaba meeshiisa ugu tagtay xajmiga ay la ekayd waa ogtihiin inta dad ku dhimatay markaas unbaa dadka lagu baraarugay daadadka soomaaliya hadda ka jiro inta ay la egyihiin dad badanoo soomaaliyeed ma cabiri karaan inta ay la egyihiin dhibbu aad iyo aad u weynaa ka dhacay jubbada maxaan ku dhahaa jubbaland southwest iyo hirshabeelleba ha ugu badnaatee oo baar dheere iyo buurdhuube iyo luuq iyo maxaan ku dhahaa ilaa iyo soodweyste degaanadanoo bardaale ilaa iyo hiiraan shabeellada markaa geshid ee hirshabeelle buulo burta oo aan weligeed biyo gelin boqolkiiba sagaashan magaalada biyaa buuxiyey oo xeray ceelashii biyaha laga cabaya shan ceel baa ku taallay afar ka mid biyaha aad daboolay oo dadkay ka soo qaxeen hal ceel oo degmada buuloburta ka mid ah ayaa dadka dhan saf ugu jiraan ilaa iyo intaasoo boqol oo kun oo qofood ayaa magaalada ka qaxday meel kastoo loo qaxa biyaha sii gala waa laga sii qaxaa maalmahan inta aan joognay jubbaland waxyaabaha musiibada ah oo ka dhacaya waxaa ka mid ah madaxweyne axmed maxamed islaam iyo ra-iisul wasaare xamse inta aan dadka u tegaynay dad meydad ah oo biyaha ay wadaan ayaa meelaha qaarkood laga qabanayay oo oo meelihii biyaha go'doomiyeen qaarkood ay ku dhinteen dhinaca kale hay-adda maareynta iyo musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma oo mar kale digniin adag soo saartay ayaa shaacisay in dadka ku sugan qaybo ka mid ah maamulada hirshabeelle puntland koonfur galbeed jubbaland iyo somalilan in ay aada uga feejignaadaan xaalado ka dhalan kara daadad iyo fatahaado hor leh oo ku wajahan qaybo ka tirsan shantaasi maamul goboleed saynab abuukar v o a muqdisho
ururada haweenka iyo kuwa bulshada rayidka ee somalilan gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka togdheer ayaa ku baaqay in la ansixiyo siyaasadda iyo xeerarka ku saabsan tacadiyadda haweenka loo geysto si xal sharci ah loogu helo dhibaatooyinka lagula kaco haweenka warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle iyadoo weli gobollada somalilan ay ka socdaan shirarka iyo kulamada lagu xoojinayo wacyigelinta bulshada ee la xidhiidha tacadiyada lidka ku ah haweenka ayaa waxaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer maanta ka furmay kulan ballaadhan oo lagu gorfaynayo sidii bulshadu ay door uga ciyaari lahayd gaar ahaana qaybaha kala duwan sida dhaqanka culimmada dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshaduba in haweenka gacan la siiyo kulankan oo ay abaabuleen ururada haweenka somalilan waxaa lagu lafagurayey islamarkaana diiradda lagu saaray in bulshadu ay ku baraarugto in qayb bulshada ka mid ah dhibaato loo geystaa inay ka dhigan tahay bulshada oo la naafaynayo aamine maxamed oo ku hadlaysay codka haweenka dalladda nafis ayaa isdul taagtay muhiimadda kulankan maanta wuxuu daaran yahay inaynu isla eegno waxyaabaha siyaasadaha iyo xeerarka somalilan ay kaga howlgelayso tacadiyada ka dhanka jinsiga weliba kuwooda la xidhiidha haweenka iyo hablaha kulankeenaas baynu doonaynaa inaga oo saddex dhinaca inaynu insha allah wada tashan haddii ilaa idhaahdo qolada civil society organizationska ama hay-adaha maxalliga ah iyo bulshada rayidka ah iyo woman right organizationska inagoo saddexdeenaas ah oo dowladda de si dhow ula shaqayna ayuu kulankeenu daaran yahay inaynu haddii ilaa idhaahdo maanta ka wada hadalno muddadii kulankani uu socday waxaa la isla eegay muhiimadda ay leedahay in la helo shuruucda iyo siyaasadda la xidhiidha arrimahan tacadiyada haweenka iyada oo baaqa laga soo saaray kulankan magaalada burco ay ka soo saareen qaybaha kala duwan ee ururada haweenka bulshada rayidkaa iyo haweenka sida gaarkaa ugu dooda xuquuqda haweenka waxaa lagu bartilmaameysaday in la ansixiyo siyaasadaha la xidhiidha arrimaha lidka ku ah xuquuqda haweenka waxaa kale oo lagu soo qaaday kulankaasi islamarkaana laga soo saaray bayaan lagu dalbanayo in la qabyo tiro xeerarka sharci ee la xidhiidha arrimahan nuuro salaad ayaa halkaasi ka akhriday bayaanka ay soo saareen ururada haweenka bulshada rayidkaa ku saabsan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka ee la xidhiidha joojinta tacadiyada ka dhanka ah hablaha iyo haweenka maanta oo ay tahay maalin arbacaa sagaaliyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka hay-adaha maxalliga ah ururka bulshada iyo xubnaha midowda dalladda danwanaag ee gobolka togdheer waxa ay baaq wadajir ah u dirayaan dowladda iyo golayaasha sharci dejinta inay si deg deg ah uga shaqeeyaan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka la xidhiidha joojinta tacadiyada ka dhanka ah hablaha iyo haweenka somalilan kuwaas oo si guud u ilaalinaya xuquuqaha ay siiyeen diinteenna suuban iyo dastuurka jamhuuriyadda somalilan siyaasadaha iyo xeerarka joojinta gudniinka hablaha waa qaar u baahan in golaha wasiirada iyo golayaasha sharci dejinta ansixiyaan si loo joojiyo caadodhaqameedka khatarta ku ah caafimaadka hooyada iyo hablaha tacadiyada ka dhanka ah caafimaadka hablaha iyo haweenka ay sabab u yihiin caadodhaqameedkan muddo badan soo jiray sinaba xaq uma aha in la jarjaro jirka hablaha iyada oo aan sabab caafimaad iyo mid diin ah toona loo ahayn sidaa darteed hay-adaha maxalliga ah oo ay weheliyaan bulshada rayidka ah waxay ugu baaqayaan dowladda somalilan in ay ansixiyaan sidoo kale fuliyaan xeerka joojinta gudniinka hablaha iyada oo xeerka lagu mamnuucayo gudniinka fircooniga ah uu weli qabyo yahay golayaashana horyaallo sidoo kale waxaa jira sida ay dhowaan sheegeen ciidamada booliska somalilan tacadiyada uu ka midka yahay kufsiga oo isaguna sii kordhaya khadar maxamed cakuule v o e hargeysa mahadsanid khadar markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay doctor cabdirashiid takar oo ku takhasusay cudurada maskaxda waxaana uu si gaarah barnaamijkan kaga hadlayaa dhaqamada iyo dabeecadaha shaqsiga ah ay ku kala duwan yihiin ama isaga mid yihiin gabdhaha iyo ragga waxaana waraysigan la yeelatay falastiin axmed iimaan
doctor cabdirashiid waxaa jirta in mararka qaar laga hadlo hadda xanuunada dhimarka ku dhaco kale marka la leeyahay ama dumarka ama ragga ama behaviorko kale habdhaqankoo kale ragga iyo dumarka farqi badana u dhexeeyo mararka qaarna waxay noqdaan wax taabta nolosha bulshada ay la nool yihiin oo mararka qaar soomaalidoo kale hadda waxay u badan yihiin in la yiraahdo raggu waa geed adag gabdhuhu waa yaro jilacsan yihiin marka maxay ragga iyo dumarka dareen ahaan ku kala duwan yihiin xilliga korinshaho kale falastiin waad mahadsan tahay waa ku salaamaya adiga iyo dadka dhegaystayaalkaba su-aasha ay weydiisay horta ilaahay baa dadka siyaabo kala duwan u abuuray ragga iyo haweenku waa kala dabeecaa duwan yihiin jir ahaan iyo iyo maan ahaanba way kala duwan yihiin waxyaabaha badanaa keena in bulshadu u aragto ragga iyo gabdhaha iyo wiilashu inay kala duwan yihiin marna waa wax biological oo sida qofku ilaahay u sameeye marna wax wey wax dhaqana oo bulshooyinku bulshooyin badan baa saa u arka in gabdhihi wiilashu ay kala duwan yihiin oo u arka wiilku inuu noqdo qof adag oo magaranaysaa caadifadiisa aan muujin oo ohin iyo magaranaysaa sheegasho iyo aan lahayn oo bir ah oo gabadhuna inay tahay qof caadifadeedu markasta kacsan tahay oo inay oydo iyadu magaranaysaa wax la ogeliyo la aqbali kara dhaqan ahaan ay tahay marka bulshooyin badan baa qabta soomaalida keliyada maahan waxayna ku xiran tahay dhaqankaas iyo qofku suu samaysan yahay lakiin waxaan meesha ka maqnayn inuu ay dadku kala duwan yihiin gabdhaha laftigooda isku mid ahayn wiilasha laftigooda isku mid ahayn qofku caadifadiisa iyo emotionkiisu ay kala nooc tahay warbixin waxaa jirta aan kulana wadaagay oo forbes wargeyska layiraahdo ay qoray waxyaabaha ay ka hadlayeenna waxaa ka mid ahayd in wiilashu caadifad ahaan ay sida gabdhahoo kale yihiin oo aanay waxba ka duwanayn qof ahaan waa loo kala duwanaan karaa laakiin inaanay jirin caadifadoo kale wax kala duwanaanshiyo ah oo ragga iyo dumarka ah marka maxaa taas lagu saleeyey runtii articalkaas wuxuu leeyahay aya waxay ku doodayaan in emotionka ama caatifada waxa la yidhaahdo aysan gabdhihii iyo wiilashu inay u siman yihiin oo sida gabadhu dareemto inuunu wiilku dareemo waagii hore waxaa la aaminsanaa inay gabdhuhu dad emotionala yihiin oo ay magaranaysaa markaan leenahay caatifadu gabadhu markay wax dhiba la kulanto inay oydo inay magaranaysaa qayliso inay mararka qaarkood maxaan ku yidhaahdaa actionkeeda laga fahmo laakiin wiilku uu qarsado oo magaranaysa dhaqan noocaasa faham noocaasa jiray marka ayaga waxay ku doodayaan wiilashii gabdhuhu arrintaa waa u siman yihiin laakiin waxaa meesha taalla iyadana waxa la yidhahda emotional expression qofki isagoo dareemaya caadifadii oo ama ha noqoto naxdin ama ha noqdo baqdin ama ha noqoto farax inuu muujiya wixii marka weli waxaa la aaminsan yahay article laftigooda ma inkirayaan inay gabdhuhu ay muujiyaan ay kaga fiicayiin wiilasha inay caadifadooda muujiyaan laakiin wiilku uu qarsado laakiin ayagu waxay ku doodayaan inay wiilkii gabadhu ay u siman yihiin waana arrin macquula laakiin marka ay noqoto in qofka dareenkiisa uu muujiyay iyo inuu suppression ku sameeyo ama uu qariyo dareenkiisa oo kale maskaxiyan sidee u kala saameynaysaa qofka cabira sheega hadla iyo qofka la aamuso runti waa su-aal fiican su-aal aada u fiican wey waxa weeye caadifadu ama emotionka waxa ingiriishka lagu yidhaahdo waxa weye qofku wax ilaahay u sameeyey wey wax adigu aad iska yeelyeelaysa maaha laakiin sidaa hore u niri dhaqamada qaarkood baa waxay u arkaan oo keenu ka mid yahay weliba keenu xaq jiro inuu wiilku uu qariyo caadifadiisa kuwa ah negativeka negativeka waxa weeye inuu ooyo inuu sheegto catoabo inuu nin raga iska dhigo oo bir ah oo adag iska dhigo laakiin xaqiiqdu saxdaa saa ma aha waxa weeye cadfada wax ilaahay kugu sameeyey nabillaahi maxamed sala allahu alayh wasalam muslimiin baa nahay wuu ooyi jira wuuna ooyey markuu dhintay wiilkiisa ibraahim wuu ooyey wuxuu yidhi indhuhu waa ooyan ilmaa ka daadanaysa qalbigu laakiin wixii ilaahay magaraysaa go-aashay raalli baan ku ahay marka waxaa fiican qofku waxa uu dareemayo inuusan isku celino caafimaadka hadduu muddo badan qofku uu wado inuu iscaburiyo ama dhaqankeenna waxaa ku jirta in waaridkii laftigooda carruurta yidhaahdaan isagoo raba inuu muujiyo caadifadii in la yidhahdo maxaa ku hadlaysaa wiil baatay ma wayi kartid saa ma yeeli kartid kaa ma samayn kartid inay caafimaadkiisa dhib u geysato oo ma garanaysaa way dhici karta caafimaadkiisa maanka
adiga hadda waxaad aragtaa dadka xanuunada maskaxda qaba sidee markaad fiirisa ragga iyo dumarka yaa u badanaa isleeda falastina horta waxay ku xiran tahay runtii meesha la joogo hadday tahay guud ahaan xanuunada maanka maskaxda ma dhihe maskaxdu waa wax kale maanka waxaa is leeyahay bulshooyinka caalamka waxaa la yidhaahdaa si isleeg bay ku dhacdaa laakiin qaar baa haweenka u gaara ku badan qaar baa ragga ku badan waxyaaba waxaa jira xanuunada maanka oo la socda qofka dabeecadiisa oo behavior problem waxaa ingiriiska lagu yidhahdo personality disorder qof dhaqankiisa taasna waxaa la yidhaahdaa inta badan raggay u badan tahay gabdhuhuna way ku dhici kartaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin sidaan sheegnay qaabka ay u muujinayaan ayaa kala duwan gabadha waxaa laga yaabaa personality disorderka qabta inay qaab baqdin iyo inay bulshada fahmi weyda iyo ay ku muujiso laakiin wiilku ama ninku isagu qaab kale u muuqanayaa qaab antisocial inuu qof agressive oo dirirayo oo mar kasta isagu kar leh aan laga kar lahayn uu noqdo hadduu khalad galo isagu dadka kale ay khalad galeen xanuunada personality saasay kala yihiin laakiin guud ahaan xanuunada maanku si isleeg bay magaranaysaa rag iyo haweenkaba ugu dhacaan laakiin waa u kala badan yihiin inta badan hadda markii la fiiriyo wadamada reer galbeedka oo kale wiilasha iyo gabdhaha oo kale markay noqoto waxbarashada waxaa la yidhaahdaa gabdhaha ku horeeya markay noqoto ku lug lahaanshiyaha rabshadahoo kale ama in qofkii uu dembiga galo ama xariga ha noqoto inta badanna wiilashaa ku badan marka maxaa keena in kala duwanaanshiyahaas ay leeyihiin wiilasha iyo gabdhaha runtii waxa weeye hadda xilligaan aan ku jirno arrintaas si aan caadi ahayn u soo baxday ma u maraynayo soddon sano ka hor inay qaabkaas ahayd laakiin hadda waxaa muuqata in wiilashii gabdhuhu ay waxbarashada kukala fiican yihin oo gabdhuhu ku fiican yihiin arrimaha hadda ka hadlaya oo antisocial qofku inuu qof dagaalamo oo dhibaato sameeyo drag galo oo waxyaaba kala galo inay wiilasha iyo ragga ku badan yihiin badanaa waxaa loo malaynayaa guud ahaan hadda bulshadeena oo kale gaar ahaan markaan fiiriyo waxaa loo malaynayaa inuu wiilku dhaqankeenii aan la nimid o ah inuu nin raga noqdo inuu dadka iska celiyo inuu magaranaysaa bulshada uu noo nool yahay hadduu la qabsan waayo oo bulshadii fahmi waayo inuu jawaabta dagaalamo oo rabsho sameeyo inuu noqdo mararka qaarkood arrimahaasa waxay u geysaa qofkii inuu daraagis iyo dembiye kaleo uu galo inuu dambidiisii dhiibo iyo saaxiibo xun gabdhuhu ayaga laftigooda problemkaa way taabtaan laakiin aad bay uga hooseeyaan waxaana keenaysaa dhaqankeenii iyo dhaqanka bulshooyinka nala mid ah oo qaxay oo qofku gabadhu inay ay ka degan tahay wiilka oo akhlaaqiyanna ay isku dayayso inay si kale shucuurteedii ama u qariso ama ma garanaysaa mararka qaarkood shucuurta qofku muujinayo qayb bay ka qaadaysaa deganaashihiisa ficnaantiisa saasaan filaya
waxaa la sheegaa in waxa laga filaya gabdhaha marka ay noqoto qoyska ama bulshada ama dee noloshii kale markii dadkii ay soo weynaadaan xiriirkii ama relationshipkii oo kale in ay ku kala duwan yihiin wiilasha iyo gabdhaha mas-uuliyad badanna ay wiilasha ku dhacdo oo wiilkii laga rabo inuu reerkii wiil u noqdo gabadhii ay rabto dee nin rag ah inay hesho gabadhi ay nin raga raadinaysa iyadiina bulshadiina ay sugayso nin ad adagoo wax ku tara laakiin gabdhuhu aysan lahayn inta badan filashooyinkaas tirada badan leh culeys intaa la egay taasi ku keentaa wiilasha
waa runtii waa arrin jirta oo waxaan filayaa si gaara bulshadeena inay arrintaas u haysato soomaalida dhaqankeena caradeeni kala midoo ah kala nimid oo ah wiilku inuu reerka mas-uulka yahay inuu wiil yahay in laga filayo inuu magaranaysaa isagu uu mas-uuliyadda la wareego oo ma garanaysaa nin raga yahay sidaan soo sheegnay in aan laga dareemin daciifnimo iyo nin ma garanaysaa jirjireecaan lagu arag taan waxay keentay inay wiilashii caalamkan ay ku nool yihiin oo wiilkii gabadhu isku si loola dhaqmayo inuu wiilkii breshar gaara fuulo uu yidhaahdo anigu maxaan kaga duwanahay walaashay wixii uu qaadi waayo oo mararka qaarkood ay noqoto maadaama mas-uuliyaddaas weyn uu dareemayo dhaqan ahaan inay dushiisa saaran tahay uu isagu isu arko inuu nin mas-uuliyaddii aan kasoo bixi karin yahay marka ay niyaddiisa geliso inuu magaranaysaa qof mararka qaarkood uusan uusan faylar yahay uusan kasoo bixi karin hawshaas gabadhu laakiin sidii dhaqankeenu ahaa weli waxbaa ka jiro gabadhu iyadoo waxbarashadeedu wadato fiican ayaa mas-uuliyaddii laga rabay weli waxay u arkayaan waalidka qaarkood iyadu hadday iskoolkeeda dhamaysato inay guursato reer yeesho intaas inay tahay mas-uuliyadda laga rabo oo mas-uuliyadda weyn oo hartana sidii reerkaa u dhaqilahda ay tahay marka waxyaabaha dhaqan ahaan runtaas leeyahay waa naga khaldan tahay kamid tahay waxaan odhan lahaa iyadoo laga tegayn xishoodka iyo akhlaaqda fiican in ilmaha la barayo iyo dhaqankeeni fiicnaa in si siman ay labada qof mas-uuliyad u saaran tahay wiilka gabadha
marka dhinaca hadda koriinshahoo kale maxaa laga rabaa waalidka hadda qurbaha jooga ama wiilal yareer qaba ama kuwa hadda maaragtay filaya inay qoys dhistaan ee ilmo qurbaha ku dhalaan maxaa laga rabaa inay ka bedelaan qaabkii hore ee soomaalidu ay kusoo ilmo korsatay runtii waxay ila tahay wiil iyo gabarba inay si cadaalada ay horta in wiilkii gabadhu isweydiin mayno inay kala duwan yihiin labada qof oo ilaahay jir ahaan iyo maan ahaanba uu kala duwanay yihiin laakiin mas-uuliyadda iyo waxa waalidka xaq ay ku leeyihiin inay u siman yihiin wiilkii gabadha in wax la baro mid kastaba in loo baro magaranaysa inay mas-uuliyad saaran tahay hadday noqoto shaqada guriga laga qabanayo mid badaanka laga qabanayo inay u siman yihiin weli waxaad moodaa dadkeena qurbaha yimid dhaqankeenii wadankiinaan ku dheganahay oo hadda gabdhahoo kale waxay aada uga cabtaan waxaa ka mida anaa shaqada guriga la ii diraa walaalkay u iska ciyaaraa game buu ciyaarayaa laakiin anaa hooye markasta waxay leedahay jikada ka shaqeeya waxaas kariya hebel baa imida shaha usoo kari isaga looma diro waxaas in waxyaabahaas laga gudbo oo wiilkii gabadhu ay u saman yihiin reerku ay shaqadu ka wada dhaxayso mid isweydiin mayno de shaqo gabar ku fiican iyo shaqo wiil ku fiican inay jiraan waa ognahay laakiin qoys ahaan iyo waalid ahaan inay si isleeg ay ugu qaybiyaan xaqa iyo shaqada iyo mas-uuliyadda ay u dirayaan iyo xuquuqda waalidka ku leeyihin inta ay ku leeyihin taasay ku fiicnaan lahayd laakiin waxaad moodaa waxyaabahaas weli inaan soo fahmayna laakiin weli wax naga khalday
barnaamijkaasi madasha haweenka oo ay falastiin axmed iimaan ku wareysanaysay doctor cabdirashiid takarna dhegeystayaal waa naga intaa waxaadna kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a habeen wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan meel kasta waad naga maqli kartaan markanna boosaaso dooni nuuca kalluumaysiga ah ayaa maanta koox burcad ah ay ka afduubteen xeebta degmada qandale ee gobolka bari ciidamada dhanka badda ee puntland ayaa la sheegay inay ka baxeen welina wax war ah kama aysan soo bixin afduubka doontan gudoomiyaha degmada qandala axmed yuusuf khuurshe ayaa wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac uga waramay sida doonta loo afduubtay weli faadan aad baa mahadsan tahay maanta baara sideedii duhurnimo meelaha egnayd doon qandala aageeda joogtay oo waxa weeye shaqadii dhamaysatay waardiyihiina kasoo degay oo safar ah ba waxaan u dhaqaalaa in niman abaabulan oo qoryawata oo burcadbadeed lagu tilmaamay ay doontaas la wareegeen oo kaxaysteen arrimo burcadbadeed baan uga sheekeysannahay doontaas maalmaha kana riboodkooda waa helaynay waxaana kolley boqol kiiba boqol xaqiijinay inaysan nimankaas wax qandala iyo aageeda rag iska abaabulay aysan ahayn waxaan u dhaqaalaa kolley xeebahan dhanka bari oo deriska meelahaas in niman abaabul ka wadeen isla markaana iyagii baanu ku tuhunsannahay waxaana jecelnahay insha allahu tacaala ciidanka amniga oo hadda howlgal fuliyey inay soo afjari doonaan ama keeni doonaan in markaasna aanu si faahfaahsan aanu uga warbixin doono haddii ilaha yidhaaho marka doonidu maxay siday dadkii saaraana ma lagu afduubtay ha doontu waa doon iiraana oo kalluumaysataa doonyahan iiraanta kalluumaysataa oo waxa weeye shatiyada sharciga goosta xeebahana si sharciga ku jooga marka shaqaalihii saaraana waxa weeye way waxa weeye iyo iyo doontii oo dhamaystiran ba waa ay ka haysteen doontana doon hadda shaqadii dhamaysatay oo tankeedii iyo wixii loogu talagalay waa qaadatay bay ahayd shaqaalaha saaraa ma soomaali iyo iiraaniyiin bay isugu jireen waa imisa walahi shaqaalaha doonta ma aanu caddayn karno wax soomaaliyana kuma jiraanin hal qof oo waardiyaa oo soomaaliya oo loogu talagalay inuu doonta korkeeda saaraado waxyaabaha dhibaataynaya oo kaleeto baa jiray qofkiina waa uu kasoo degay markii waardiyihii kasoo degay doontiina ay socotay bu- bay qolada buraada ay fuusheen saasaan raboodka ku helay meesha lagu qafaalay intee mayl ayay u jirtaa qandala wax saa usii fog uma jirto meel ibraa la yidhaahdo oo qooriga qandala dhinaceeda eh, bay doontu eh, waardiyaha kusoo dejisay siuu qandala usoo aado marka iyadiina markay baxday oo dhaqaaqday intaanay wax badan ka socon nimanka burcada doontay eh, u tageen oo fuuleen marka maamul ahaan maxaa tallaabo a qaadeen haddii doontii raggaas ay dhaceen
yani annaga waxaan tallaabadan qaadnay waxa weye ciidankii booliska degmada joogay iyo ciidanka b m b f oo si wada jir ah eh, u gurmaday doontiina waa la aaday waana lagu maqan yahay Eh, marka waxaan rajaynaynana in dadkaas eh, cadowga oo si dhuumaaleysa kusoo galay annagu riboodka waa haynay xeebaana waa ilaalinaynay wax digaanka ka abaabulana ma aysan hayn marka waxaan rajaynaynaa in doontaas insha allahu tacaala iyadoo nabada lasoo qabto nimankaasna sharciga la waafajin doono baanu rajaynaynaa waana lagu maqan yahay haddii ilaa yaraado waxa waraysigeena dambe baanu iyadoo faahfaahsanna bixin doonaa haddii ilaa yaraado waxaad ii sheegtay beryahana inaad rag is abaabulaya aada maqlayseen ma dad deegaanka qandala ka tegayba mase meelo kale ayay kasoo duureen
wallahi waxaan tuunsannahay eh, ama riboodka aan ku helaynay inay meelo xeebaha dariska ay ka yimaadeen horey baan riboodkooda u haynay oo ay siimad doon ka qaateen kuwo isaal ka qaateen intaa meel eh, n- n- n- xuduudka degmada qandala ka baxsan bay ahaayeen marka anaguna waa la soconnay waxaan odoonyaha ku wargelinaynay inay hadday wax dareemaan ay laamaha amniga soo wacaan marka waxaan rajaynaynaa inay eh, waxa weye markii lasoo qabto uu imaanayo cid kasta meesha ka timiyo meesha ka abaabutay laakiin boqolkiiba boqol waxaan xaqiijinaynaa inaysan degaan qandala abaabul ka tegay aysan ahayn eh, boqolkiiba boqol waan waan xaqiijinaynaa taas marka maxaad is leedahay guddoomiye arrimahan way soo cusbooneeyeen hadda ka horna xeebta badda hindiya oo dhinaca puntland ah ee dooni ayaa laga qafaashay maanta degmada qandala oo dhinaca badda casaba laga qa- ee, gacanka cadmeeda ayaa laga laga qafaalay doon kale marka arrinta noocaasa sideeba u aragtaan maamul ahaan
wallahi runtii waa ka xunnahay annaga ka degmo ahaana waxaan rabnaa inaanu xaqiijino Eh, intii annaga uu gaaro eh, xukunka iyaga ama amni ahaan eh, aan u xisaarannahay waanu adkeyn doonaa kuwaasuna si dhuumaaleysi ay ku yimaadeen Eh, waana ka soo jignaan doonaa eh, haddii ilaah yaado annaga ka degmo ahaan Eh, dhammaanna waxaan ku wacyigelinayaa maamulada degmooyinka iyo gobolladaba inay ay ka soo jignaadaan eh, riboodkoodana qof kastii degmada uu ku sugan yahay ama meesha maamulkeeda cid kastoo iska abaabulisa uu heli karaa in la xaqiijiyo cid kastii meesha uu mataqaana taladeeda iyo mas-uuliyaddeeda leeyahay baan ka codsanaynaa inuu eh, waxa weeye ammaankeeda adkeeyo insha allah
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada qandala axmed yuusuf quurshe oo u waramayay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac magaalada buurama ee xarunta gobolka awdal waxaa maanta ka furmay caruwo dhinaca buugaagta ah oo laba maalmood socon doonta wariyaha v o a halkaasi uga soo warrama haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan noo soo diray bandhigan buugaagta ee buurama oo ahaa kalkiisii shanaad ayaa halkordhigiisu wuxuu ahaa isku milanka dhaqanka iyo siyaasadda waxaana ka soo qayb galay wasiiro aqoon-yahan siyaasiyiin iyo madaxda gobolka awdal bandhigan ayaa isagu noqon doona mid lagu gorfayn doono mowduuca halkudhega loo qaatay sida uu idaacadda v o a u sheegay muuse maxamed deeriye oo ah madaxa hay-adda xigma foundation oo iyagu ah ururka bilaabay bandhiga buugta buurama
sanadkan eh, waxaanu u doorannay markaan xaaladaha siyaasadeed ee dalka jirta jira ee aragnay en, eh, isku milanka eh, dhaqanka iyo siyaasadda ayaa ah alkudhega waxaan sababtaan u dooranayna waxa weeye soomaali meel kastoo joogtaba marar fara badan waxaa isaga keen dhex jira amaba aan xuduuda kale lahayn dhaqanka iyo siyaasadda iyadoo mid walbaba dhinaciisa uu muhiim u yahay sidaa awgeed waxaa jiri doona doodo ee aqoon-yahano kala gedisan oo isugu iman doona madalaha kala gedisan inta uu socdo bandhiga bugaagta ee boorama haddii ilaaha idhaahdo waxaa lagaga doodi doodaa sida ay tahay inay wada shaqeeyaan sida ay tahay in ay u kala yeesheen xuduud sida ay tahay aragtida iyo fikirka kulley dadku ay guud ahaan iyo aqoon-yahan ka soo qaybgalayaay mar walba ay tahay inay halkaa aqoonta isku idaarsadaan dad baa ka qoray cilmi baadhisyo beebarra ka qoray way soo bandhigayaan intii bugaagta ka qortay bugaagteedu kusoo bandhigayaan dadweynuhuna kolley qaybu ka noqon doonaa inuu dood la galo siyaasiyiinta iminka joogta golaha wakiilada golaha fulinta iyo golayaasha kale ee hay-adaha dawliga ah ee kala gedisan
muuse waxaa kaloo uu sheegay in doodaha la qaban doono muddada uu socdo bandhigga buugaagta ee boorama ay ka qayb qaadan doonaan madaxda hay-adaha dowladda qaarkood siyaasiyiin iyo madaxda dhaqanka si ay iskula meel dhigaan mid walba doorkiisa hogaamineed ee uu bulshada ku leeyahay
hogaanka dhaqanka ayaa qayb ka ah doodan oo la soo fadhiisan doona cid kasta oo amaba aqoon-yahanka iyo inta hay-adaha kale ee dawliga ku jirta dooda ka dhexaysa aqoon-yahanka sidoo kale hay-adaha dawliga ah inta ku jirta ama baarlamaan ha noqdo ama ha noqdo wakiilada ama guurti ha noqdo iyo sidoo kalena odayaasha dhaqanka ee aanan ku jirin intaaba inay madal soo wada fadhiistaan oy ka doodaan bandhiga hakudhega aan bandhiga doorkan aan uga dhignay oo ah isku milanka dhaqanka iyo siyaasadda waxaan rajaynaa inuu ka soo baxo aragtiyooyin iyo afkaar la isugu soo dhoweyn karo aynaan isku fahmi karaan labadaa dhinac si wada shaqayn wacan ay dhexdooda uga dhacdo sidoo kalena sidii loo dhowri lahaa hay-adaha dawligii in ay si xeerka iyo dastuur kala dhigtay ay u shaqayn lahaayeen dhinaca kalena markaad ka eegto odayga ama oday hogaanka dhaqankuna inuu karaamadiisii iyo sharaftiisii inuu yeesho iyo kaabidii wixii ay uga baahnayd sistamka dawladda ee mar walba jira ka hor dhici mayno oo ma ogin bidabdi waxyaalaha doodahaasi ka soo bixi doona lakiin waxaan rajaynaynaa wax labada dhinacba u wanaagsan oo wada shaqayn iyo wanaag ku jiro inuu ka soo baxo haddii ilahayla
badanaa waxaa jira marka la qabanayo bandhigyada buugaagta in ganacsatada ka shaqaysata iibka buugaagtu ay ku soo bandhigaan buugaagtooda bandhigyadaasi la qabanayo haddaba qaar ganacsatadaasi ka mid a oo ka soo qayb galay bandhigga buugaagta boorama oo la hadlay idaacadda v o a ayaa u sheegay inay soo bandhigeen buugaag ay ugu tala galeen dadka waxbarashada jecel si ay uga faa'iidaystaan
haashim sheekh cumar goodood mahadsan tahay magacaygu waa maxamed cumar cali heema buukis boorama waxaanu markii shanaad qayb ka nahay bandhigga buugaagta boorama waxaanu hore uga soo qayb galnay afar bandhig oo buug kana waa kii shanaad waxaanu ku faraxsannahay inaanu qayb ka nahay waxyaalaha aannu halkan ku soo bandhigayno ka heema buukis ahaan waxaa ka mida buugaagtii akhriska guud oo ay ka mid yihiin buugaagta af soomaaliga lagu qoray ee dadka soomaalida qoreen oo halkaa imigoo iga muuqdo buuggii ninkii suxufiga weyn ahaa sakariye xuseen ee weriye oo aan rajaynayo inay maanta dadku ka faydaysan doonaan halkanna ku iibsan doonaan waxaan kaloon keennay buugaagtii ingiriisiga ku qornaa sidoo kale waxaanu keennay buugtii carabiga ku qornaa ee afka carabiga ee cilmiga guud ahaa sidoo kale waxyaalaha halkan yaalla ee laga heli karo waxaa ka mid a buugaagta taariikhda ama dhaqanka iyo buugaagta sheekooyinka ah ee sheeko xariirada ah ee carruurta loogu talagalay iyo buugaagta ay carruurtu uga faa'iidaysan karayaan akhriska bandhigyada buugaagta ayaa iyagu ah qaar tobankii sane ee u dambeeyey caan ka noqday magaalooyinka soomaalida oo ay aada u soo dhoweeyaan aqoon-yahanka iyo qaybaha bulshada ee jecel akhriska iyo doodaha mawduucyada la xiiseeya ee lagaga hadlayo kulannada inta badan bandhigga buugaagtu inta uu socdo haashim sheekh cumar good v o a boorama
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala socotaan meel kastoo joogtaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka ama xubinta dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho kusoo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayey dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayey bahda halabuurka iyo suugaanta soomaaliyeed waxaana dhallintaasi qaarkood ay coliyeen maansooyin isugu jira gabayo geeraaro guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waca culin jireen abwaannadii hore haddaba xilligan maxaa lagu qiimayn karaa halabuurka soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya calideeq maxamed xaashi iyo cabdimahad xasan faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee wakhtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay waxaana hadalka ku horeynaya abwaan calideeq dibudhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dibudhaca ku yimid iyo hoosudhaca ku yimid af soomaaliga aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saamaynta intaba sababo badan bayna leeyihiin waxaa jira hal abuurkii hore oo soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac hal abuurka maantana badankiisu badankiisu waa hawaraac baan odhan karaa labo hal abuurkii hore dad waxay ahaayeen shiraban oo tartamo soo geli jiray oo caddaymo iyo maxaa ku dhaha la hubay kuwan maanta yara ayagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya macnaha way billaqaysteen qaarkood magacii abwaanada markaasi waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan suugaantooda saamayn male jaha wareer bay bulshadii ku rideen waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaanyahanada qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari karin ayaa wuxuu ku leeyahay abwaan baan ahay bulshadiina ma kala saari karto nasiib darrada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin waxay haysteen dowlad waxay haysteen garab waxay haysteen maxaa ku idhaahdaa meel qofka wax ah uu wixiisa ku soo bandhigo laakiin meeshan lama kala yaqaano lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabtaa iyo abwaan weekaha haye cabdimaad kuma raacsani walaalkay calideeq saas inay tahay waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaadhay hal abuurka soomaalidu dhanka suugaanta anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka ah oo gabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoon-yahana say u badan yihiin waa niman heer jaamacadeed ka soo wada baxay waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray unbuu yaqaanaa kaas unbuuna wax kasta ku salayn jiray markaan u fiirino hadda wakhtiga la joogo iyo wakhtigii hore wakhtigii hore dowladi ma wada jirin wakhti aan dowladi jirin bay lasoo maray sugaantu soo martay waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaagaasi uu hanka gabaygu uu ku dhisayaa hul ku salaysnaa reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaa'ilada soomaaliyeed isku dagaalaa cilmibuu ku gabyayaa gabyaaga hadda gabyaya iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degayaa keliya marka loo fiirsho dadka hal abuurka aho gabyaaga hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowlad dowladda xilligay jirta dowladdauma gabyi jirin waxnama curin jirin gabyaaga wax curin jiray weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeeno dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxdaah oo xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduleelka ka leedahay si buuxda u tilmaamayo cilmiya u tilmaamaya calideeq waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxa ay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore adiga ma ku raacsan tahay runtii lama odhan karo abwaaninkii hore waxba maysan aqoonin sida walaalkay uu yidhi maratay cabdimahad riwaayadaha matel raggiisa maynay qaar badanoo ka mida brofesorrey ahaayeen waxaa ka mida xasan sheekh muumin oo kale riwaayaddii magaceedu ahayd shabeel naagood nin aqoonyahan u ahaa mutacalima cali suule nin aqoonyahan mutacalim u ahaa yuusuf xaaji aadan nin aqoon-yahano mutacalim uu ahaa macnaha hal abuurkeennii waxay ahaayeen dad mutacalimiina gaariya wuxuu ahaa brofessor buu ahaa marka lama odhan karo haddii layska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeennii hore waxba maysan aqoon dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha arrintaasu waa macnaha waa gef weeyaan midda kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagii ka cararto dhaqankeennii iyo miyigii iyo nolosheennii waxay ahayd ilbaxnimo aan leenahay haye cabdimaad hal abuurka maanta jooga lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada u soo bandhigaan dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysanoo isku aadanoo cilmiyeysanoo dhallinyarada hadda joogtoo gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhaganuglaadaan dowladduna nimankaa dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad midad dal ku yeesho oo ummadda soomaaliyeed midowdo inay garab siiso waxaana la dhihi karaa wakhtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyey hadday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waaye aragnimada waxaan joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo calidaaq xalku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka al abuurka ah oo dhallinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaan ku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay inay deelqaaf tahay inay laxan ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore isshirhabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan oo ay iska daayaan indha adayga hal abuurka maanta qaar badan oo ka mida waxay dheelihiin hal abuurkii hore indha adayg iyagoo aan sixi karin maxaan ku yidhaha xalafka iyagoo deelqaaf ku heesaya ama ku gabayaya iyagoo aan ilaalinayn anshixiyo waxyaabo moogtahay laga dhowrsan jira afka ku qaawinaya ayay maxaan ku yidhaahdaa fagaaro imaanayaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo ergodo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maarata ay ku khasban yihiin inay erayo qalaad suugaanta u isticmaalaan aniga waxaan qabaa arrintaas inay ceeb tahay ha laga waantoobo ha lagu daydo halabuurkeenni hore hidiya dhaqankeenni ha la raaco diinta islaamka ashaxeeda ha la ilaaliyo ummadnimada ha laysku soo jiido cabdimahad dhinacaaga xalku muxuu yahay xalku waa iska muuqdaa inta samaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay samaynayaanu tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyoan berri laga maarmayn dowladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeyaan wax ugu noqoto dadkii horena waa aabbayaasheen waa awowayaasheen khayr allaha siiyo allahana u naxariistee waxaan odhan lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysanno qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in la islaayo inaanaan ku daysane aan ku daysanno gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigay intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kale ah calideeq maxamed xaashi iyo cabdimahad xasan faarax tan iyo kulanti dambe nabadeed
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaabanna la socodsiinayay markana israa'el madaxa hay-adda ugu weyn sirdoonka maraykanka ee c i a ayaa ku sugan magaalada dooxa ee dalka qatar halkaasi uu kula leeyahay wadahadallo muhiim ah oo la xidhiira waxaa xiga dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'iil wariyaha v o a arrimaha ammaanka qaranka maraykanka jeff selden ayaa faahfaahintan noo soo diray waxaa noo soo koobaysa sahre ciidla nuur saraakiisha maraykanka oo marar dhif ah oo keliya uun ka hadla qorshaha socdaalka ee agaasimaha hay-adda c i a da william barnes ayaa haatan v o e da u xaqiijiyey in master barnes uu hadda ku sugan yahay socdaal uu ku joogo magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar oo uu shirar heer sare ah kaga qaybgelayo wadahadalladaasi ayaa diiradda loogu saaraya dagaalka israa'iil iyo xamaas oo galay maalintii saddex iyo kontonaad iyada oo boqol iyo shan iyo toddobaatan qofna maxaabiis loo haysto paul pillar oo ahaan jiray sarkaal sare oo ka tirsanaa hay-adda c i a da haatanna wax ka dhiga jaamacadda george town ayaa v o e da u sheegay in qorshuhu yahay sii wadista xabajoojinta u dhaxaysa labada dhinac waxaanuu yidhi The objective of the administration at the moment clearly is to try to extend the
ujeeddada maamulkii haatan waxaa si cad uga go'an inay kordhiyaan muddada xabajoojinta intii suurtagal ah ee ugu dheer lana sii daayo maxaabiista amaba la haystayaasha inta ugu badan ee suurtagalka ah socdaalka mas-uulkan ugu sarreeya hay-adda sirdoonka maraykanka ayaa noqonaya markii labaad ee uu bishan gudaheeda barnes ku tago bariga dhexe kadib weerarkii kadiska ahaa ee toddobadii oktoobar ay xamaas ku qaaday israa'iil oo ay ku dhinteen ilaa kun iyo laba boqol oo qof horaantii bishan saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in agaasimaha c i edu uu dhowr wadan oo gobolka bariga dhexe ku yaala uu u safray si uu ugala xaajoodo qorshaha israa'iil paul piller ayaa sheegay in agaasima barnes uu yahay nin howlkara oo shaqada loo diro sida ugu sarreyso uga soo dhalaalaya He is a highly accomplished and very much respected, both at home and abroad, diplomat. So he has become, for the Biden administration, a very useful.
waa nin diblomaasi general purpose howlkar ah oo diplomat.
gudaha iyo dibaddaba aad looga ixtiraamo marka maamulka madaxweyne biden faa'iidooyin badan oo dhinaca howlfududaynta iyo wadaxaajoodyada diblomaasiyadeed ayuu u leeyahay xitaa waxa uu ka tari karaa howlo ka baxsan shaqooyinka maalinlaha ah ee agaasimaha c i eda dowladda waddanka qatar ayaa door muhiima ka ciyaartay fududeynta wadahadallada israa'iil iyo xamaas iyadooo dhowaana gacan ka geysatay wadaxaajoodyada in la hakiyo dagaalka si loo sii daayo konton ka mida dadkii ay xamaas haysatay iyo boqol iyo konton maxaabiis falastiiniyiina oo ay israa'iil haysatay
mahadsanid sahre ciidla nuur oo warbixintaasi jeef saldin nala socodsiinaysay markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heystan
galowga iyo haadii argoni meeraba burxan lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadii argoni meeraba gurxan lagama waayo kugu gariira ada qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed walaaw ku siiyo giddigood ku dhaafee ada qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed walaw ku siiyo giddigood ku dhaafee adaa gesiyon biqine galayroowada adaa gesiyon biqine galayrowada dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib godcordama habeenimo dhaho angeedaraad markan gaaris iriba raadkeedi gees maray godcordama habeenimo dhaho angeedaraad markan gaaris iriba raadkeedi gees maray go'an roob ku hooriyo ilaahoo caleelaan ole orod ku dhaafo doon harad geestow la dhacay
heestaasi galeyr iyo fanaanka cabduqaadir bagaag waxay gebagaba u ahayd idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaanteenba nabadgelyo